أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo xeebta jasiira ee magaalada muqdisho ayaa qaaday laba wiil iyadoona dhacdadaasi ay ka hadleen ehelada wiilashaasi mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa in ka badan soddon iyo shan howlgal ka fuliyey dalalka maali iyo burkina faso howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegtay in ay dhammaystirtay shaqada biyo-xireenka webiga niil ee uu muranka badan ka taagan yahay wilaayada islaamiga galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada xiindheere taasi oo ay si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaasi kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga baay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo idlaaday deegaan hoostaga magaalada baydhaba ardayda madarasada al-furqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran xeebta jasiira ee magaalada muqdisho ayaa qaaday laba wiil iyadoona dhacdadaasi ay ka hadleen ehelada wiilashaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed laba wiil oo dhallinyaro ah ayaa lagu soo waramayaa inay liqday xeebta muqdisho gaar ahaan xeebta xigta dhinaca deegaanka jasiira wiilashan oo sida la sheegay isku qoys ah ayaa ka mid ahaa tiro dhallinyaro ah oo gelikii dambe ay shalay u dabaartegay xeebta jasiira labada wiil ee hirar kubadda ay la tageen oo in muddo ah la baadigoobayay ayaa goor dambe lagu guulaystay in la helay iyadoo midkood uu dhintay mid kalena uu dhaawac yahay mid ka mid ah helada wiilashaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mid ka mid ah la helay isagoo miid ah halka wiilka kalena nolol lagu gaaray balse xaaladiisa oo aad u culus darteed loola cararay dhinaca isbitaalka laba nin bay jasiira ciid maliqday marka dhaawac baa lagaga soo bixiyey oo hadeerba waa dhaawac oo firfirqa aweeye ninna meydkiisin baa laga soo bixiyey ma garat labada wiil ma laba wiil oo ilma adeeran bay ahaayeen ugoysa ma garat heestaas isiye wey way jireen laakiin de waaba kuwa soo kariyey oo adduwo jireen inan kale dhalinyarada raacayay jireen laakiin intooda kale waxba maysan noqonin labadaas wiil baa midna dhintay oo badda meydkiisii laga soo bixiyey midna haddii lahayd mo isaga oo haftay oo aada iyo aada u rafaaday oo sii dambaysadan ay tahay baa laga soo bixiyey oo ilaa haddadan waa dhaawac culus weeyaan muddooyinka dambe waxaa aad u soo kordhayay shirarka badda maadaama lagu jiro xilliga xagaaga oo dabaylo xoogani ay socdaan mawjadaha badduna ay kacsan yihiin mahadsanid marwan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa in ka badan soddon iyo shan howlgal ka fuliyey dalalka maali iyo burkina faso sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihada galbeedka qaaradda afrika ayaa soo saartay tirakoobka howlgalladii ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta bishii safar ee lasoo dhaafay howlgalladan oo xoogooda ka dhacay wadamada burkina faso iyo maali ayaa isugu jira weeraro toos ah oo cagta lagu mariyey saldhigyada cadowga kamaa-ino iyo qaraxyo mujaahidiinta ayaa allaha fadligii bishaas gudaheeda qaaday soddon iyo siddeed weerar oo u badnaa cagmarino halka ay fuliyeen ilaa laba weerar oo ka mid ah oo lagu beegsaday murtasaqada ruushka sidoo kale weerarada qaraxyada ah ayaa iyagana qayb ka ahaa howlgalladaasi waxayna gaarayaan ilaa lix iyo labaatan marka la eego natiijada ka dhalatay weeraradaasi ay mujaahidiintu fuliyeen bishii safar ayaa ah dhimashada saddex boqol lixdan iyo sideed askari oo ka tirsanaa dowladaha dabadhelafyada ah ee dhaca saaxilka iyo saxaraha qaaradda afrika mujaahidiinta ayaa soo qaniimaystay ilaa soddon iyo saddex gaari halka ay dabqabasiyeen lixdan iyo afar kale sida lagu sheegay tirakoobka ay baahisay mu'asasada azalaaqa shan boqol labaatan iyo saddex hub noocyo kala duwan leh ayay soo qaniimaysteen mujaahidiinta halka ay gacanta ku dhigeen ilaa sagaal iyo toban askari oo maxaabiis ah allaha fadligii tan iyo markii uu dhashay sanadkan cusub ee kun afar boqol afartan toddoba hijiri jaamacadda nusrat alislaam walmuslimiin ayaa sare u qaaday howlgalladeeda iyadoo bishii muxaram ee lasoo dhaafay dishay in ka badan shan boqol oo askari mahadsanid cali yare howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay laba qarax la beegsadeen bar kantarool oo maleeshaadka riddada u tilay gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo waxaana ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay in ay dhammaystirtay shaqada biyoxireenka webiga niil ee uu muranka badan ka taagan yahay sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen cabdulqani maxamed habtamo afta oo ah wasiirka waraabka dowladda itoobiya ayaa shaaciyey in dowladdiisu soo dhammaystirtay dhammaan wejiyadii dhismaha iyo buuxinta waaskooyinka biyo-xidheenka alnahda ee uu khilaafka badan hareeyey wuxuu carabka ku adkeeyey in dowladdiisu ku jirto qabanqaabada xaflad heer qaran ah oo ku saabsan biyo-xidheenka isagoo xusay in lasoo bandhigi doono guulo ay dowladdiisu gaartay sida uu hadalka u dhigay iyo sidoo kale caqabadaha uu la kulmay mashruucan tan iyo markii la bilaabay wasiirka ayaa arrintan ka dhawaajiyey xilli uu waraysi siinayay telefishinka dowladda xabashada wuxuuna ku celceliyey oo uu u qiildaayey in biyo-xidhaanka uu muranka badan ka taagan yahay ee dowladdiisu ka dhistay webiga niil uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin dalalka jaarka la-ah waxay ku dhawaaqista gulaha uu sheeganayo maamulka abi axmed ee ku aadan biyo-xidhaanka kusoo beegmaysa xilli dowladaha masar iyo suudaan ay si cad u sheegeen inaysan ogolaan doonin ka shaqaysinta itoobiya ee biyo-xidhaanka ay ka dhistay webiga niil al-siisi oo dhowaan la hadlay madaxweynaha yugandha ayuu u sheegay in masar oo ka tagto biyaha webiga niil ay ka dhigan tahay in nolosha malaayiin masaari ah ay baylaha ka dhigaan sidaas darteedna aysan ogolaan doonin adeegsiga biyo-xidhaankaasi dhammaystirka dowladda itoobiya ee dhismaha iyo buuxinta biyo-xidheenka ayaa kusoo aadaysa xilli maalmo ka hor uu ururgaleedka midowda afrika ogolaaday in kumanaan ka tirsan ciidamada riddada masar loo soo daabulo soomaaliya iyaga oo wata magaca howlgalka ashhadalla dirirkaha ee a u s som balse dowladda itoobiya ayaa sheegtay inay iska difaacayso ciidankaasi mahadsanid cabdulqani wilaayada islaamiga galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmada xiindheere taasi oo ay si weyn uga faa'iidaysteen fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba meydaan dhaca degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud gelinkii dambe ee shalay waxaa laga fuliyey qaybinta mashruuca sakada xoolaha nool oo si habsamile uga socda degmooyin i deegaana ka mid ah wilaayada dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa xoolo sako ari u badan loo qaybiyey maadaama la joogo wakhtigii qaybinta sakada xoolaha nool mas-uuliyiinta maamulka degmada xiindheere oo goobta ku sugnaa ayaa dadka sakada ku baxdo waxay u siinayeen sida dadku ay u kala diran yihiin oo qofba qofka kale ka liita ayaa xoolo ari u badan la siinayey iyadoo la arkayey qaar shan neef jeedanaya kuwo saddex saddex la siinaya iyo kuwo kale oo iyaguna wixii allaha siiyey meesha kala tegay iyagoo weliba aad u faraxsan idaacadda islaamiga landulus oo goobta ku sugneed ayaa qaar ka mid ah dadkii xoolaha sakada nool loo qaybiyey sida tan dareenkooda ugu muujiyey bismillaah arigaan ari sakaa wey ilmo danyarow aabbaho dhintay oon wakiil u ahay ayaa la siiyey waxaa sida walaayada galgaduud oo xayn dheere marka awalay qoraayeen awalaa la sii jiray ilaahay baa mahad iskale bacdallaahi walaayadu waa mahadsan tahay dadka danyartaa masaakiinta waxaanku idhaa fuqurada kulli waa luquudiyaa xoolaha sekada waa laysu keenaa dadkaasaa la siiyaa marka sidaasaan wakiil uga ahay ilmo danyaroo aabbahood dhintay oon wakiil u ahayaan shantaas ari neefoo arya la siiyey dadkii bixiyana ilaahay barakaha u reebo maalkooda allaha barakeeyo diinkoodan allaha barakeeyo annagoo joogno xeendheere waxaana la siiyey lix neef ariya shan neef waaye shan neef ariyaana la siiyey waxaana u qaadanay sakawaad sanad sanad la ah oo sanad walba la bixiyo alxamdulilah shantaas neef aan ka duceeyeynaa wixii baxsaday allah u barakeeyo wixii keenay iyo abaalkooda allaha gudo oo noo qeybiyey marka kheyran kheyraan idin rajaynaynaa walaayadan allaha guuleey meel kastoo joogto Alma- meesha aan joogo waa xiindheere xaafadda xiindheeraan joognaa gobolka galgaduud shan neef oo ariyaa la i siiyey alxamdulilaah ilaahay waa ku mahadsan ayagana allah u barakeeyo wixii la baxayna allah u barakeeyo kuwana siiyana allah ka ajar siiyo walaal ari saka ahoo walaayada galgaduud gobolka galgaduud oo xeendhe- degmada xeendheere laysiiyey meeqa aan haystaa oo shan neef waaye walaalaha muslimiinta ah ii yeeray anuuna hadda weydiisan arigaa shanta neef hay isiiyeen Een, waa u ducaynaynaa wixii ka laga soo qaadana ilaahay ha barakeeyo maalkooda iyo awlaaddoodaba kuwa isiiyana ilaahay dembigooda ha dhaafo iyo dembiga waalidkood anigana risqi xalaal allah iga dhigo sannad walba xilligan oo kale ayaa dadka tabaalaysan loo qaybiyaa sakada xoolaha nool iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii degmada galhariiri oo isla wilaayada islaamiga galgaduud ka tirsan sidan oo kale sako xoolo ah loogu qaybiyey dadka masaakintii fuqarada ee ku dhaqan degmadaasi
kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi ayaa ku soo idlaaday deegaan hoos taga magaalada baydhaba walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey deegaan dhacdureedka magaalada baydhabo waxaa mar kale lagu soo gebagabeeyey kulan muhiimaha oo isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo hoggaanka dhaqanka beesha luwaay oo ka mid ah beelaha dega wilaayadan kulankan oo labada dhinac si wada jira uga sinaayeen qodobadii ka soo baxay ayaa waxaa intii uu socday barbar socday dowro sharci ah oo wilaayada baay ay u qabatay malaqyada iyo waxgaradka beesha luwaay taasoo ay ku qaateen duruus qayiim ah muddo sagaal maalin oo loo geedfadhiyey kulanka ayaa la isdhaafsaday talooyin iyo towjiyaad ku saabsan xaaladaha dalka gebagabada kulankana waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodobka koobnaa haddaba innaga oo ah beesha luwaay waxaan si wada jir ah u soo saarnay qodobadan soo socda kow in beesha ay xoojiso jihaadka lagula jiro cadowga allah ee isku bahaystay la dagaalanka shareecada islaamka iyada oo bixinaysa naf iyo maal labo in la ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada muslimiinta si adagna looga hortago iskudayda fidnada looga dhex abuurayo beesha dhexdeeda iyo beelaha kale ee muslimiinta ah ee ay deriska yihiin waxgaradka beesha luwaay waxay ballan ku qaadayaan in ay gacan bir ah isaga qaban doonaan cid kasta oo ku- ka howlan iskudirka walaalaha deriska ah xubnihii goobta ka hadlay waxaa ka mid ah suldaan cabdulwaaxid macali xasan suldaanka guud ee beesha luwaay isagoo ballanqaaday in beesha naf imaal ay ku bixinayso jihaadka ka socda bariga afrika may kale ballanqaadnay intaa ka jeediyena beelaan afkisha ka hadalahaayu oo la araw beelle reer luwaay may ballanqaadanaa in jihaadka iyo garab surumu doonan jihaadka ma garab surumaasana maali nafma ka deegasaana muslimiinta afkiimu ku badbaadaso mujaahidiinta miin gargaarasaana ilaahay wadi baragahayta beellin ballanqaadi anina ballanqaadi gaalada berama kuga hadlaasana murtadiinta beraama kuga hadlaasana dhatiin ama murtada ka dhuumude gaalkiisa aradaama gooryaasana allaahu akbar ilaah wadi baragahayta Ee, may kale oo meelanka ka jeedinayno bayaankan hadda la akhriyaayo oo beelaha saartii dhammaatee duduuba ka qaadanay in muslimiinta deriskeen oo ammaan galaan ballan ma ka qaadne haa in midnimada la ilaaliyo ballan ma ka qaadne in ee, mujaahidiinta la garab surma ballan ma ka qaadne ilaahay oo adii baragaayta regan diyaaru ugu dambeyna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay oo soo xiray kulanka ayaa kelimaad dardaarna u jeediyey waxgaradka iyo qeybaha bulshada ee beesha luwaay Een, dagaalkan waqtiha bilaawada ogtiin jihaadkan ku socdo bariga afrika iyo duulaankaba haddana may marahaya marxalad gebagebe ah marxaladaasi ama ilan baahanya qabaa'ilka muslimiinta ee ani kaalintii ku qaadadan meelinka faylahaytina marahay bixamdilaahi tabaaraka wa tacaala dhammaystirkaasi ku qiib qaadadan insha allahu tacaala beelana suun hatan iyo muuqadaasi waaba ballan gacdi ballantaasay may rajeeyaan ana sadi atiya hanku baha doonto kaalin badanoo dad badan hoosan ku dhiyaan ya beelan ha ku dhalaali xagiiguu taasi kullu daalika iyada aan bogaadiyaana haddana may fadaane kaalamo kusii faylaanaha kudhalaalanaha ku batan insha allah beelfayle marahaytan hoosanin dhiidan midnimada iyo samciga iyo taacada eedeedan ka dadaala jazaakum allahu khayran ilaahay diinshayna ayn hogaansumo ay garab surumoy eedeedana siin ka tahniidana siin bogaadiyaana kulan ka dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo beesha luwaay ayaa ku soo aadaya xilli horey sidan oo kale kulmo uu dhex maray mas-uuliyiinta maamulka wilaayada baay iyo sidoo kale waxgaradka iyo malaaqyada beelaha hariin iyo laysaan kuwaasoo ballan qaaday in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid abuu ayman ugu dambayntiina ardayda madarasada al furqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ku soo badanaya madaarista lagu baranayo qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa maadaama qur-aanka uu yahay culuumta midka ugu sharafta badan maamulka islaamiga degmada tieglow gaar ahaan maktabka dacwada ayaa ku dadaalaya sare u qaadidda madaarista lagu baranayo qur-aanka ee ku yaala degmada iyo deegaanada ku dhow waxayna taasi keentay allaah fadligii in caruur aad u daayar ay qur-aanka iyo culuumtiisa bartaan dushana ka qabtaan madarasada al furqaan waxay ka mid tahay madaarista lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan degmada tieglo waxaana dhigta arday qaarkood da-yaroo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo bartay qur-aanka iyo culuumtiisa dhowaan munaasabad heersare ah oo ka dhacday gudaha madarasada ayay ardaydu kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerka ardaydu ay ka gaareen qur-aanka iyo culuumtiisa waxaana xusid mudan in caruurta qaarkood ay aad u da-yaraayeen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل أين ولد وأين مات وكم كان عمره ولد في مكة ومات في المدينة وعمره 63 سنة كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أولاده صلى الله عليه وسلم سبعة وهم إبراهيم قاسم عبد الله زينب رقية أم كلثومة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة التحسين التجويد اصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثمرة علم التجويد ثمرة علم التجويد صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله عز وجل ما فائدة علم التجويد فائدته الفوز برضاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا خلقنا الله خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سؤال القبر من ربك ربي الله ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك ديني الإسلام كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان tani waxay ku timid fadliga alle kadib waxay ku timid dadaal dheeraad ah oo ay sameeyeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada tieglow iyo waalidiinta oo iska kaashanaya sare u qaadidda barashada qur-aanka kariimka iyagoona ku ballamay barbarkay ka baxdaa waa bakeela galeen mahadsanid abuu xasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu